subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a ee hooseda ka imanaysa washington
waa subax khamiisa bisha disembar waa shan sanadka laba kun iyo sagaaliyo tobanka waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaabanee lix iyo tobankiiyo sagaaliyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaali dot com saacadda afrikada baryaha tan waa lixdii iyo barhkeerurnimo idaacaddana waxaa idiin wada cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigu ah maxamed cabdi
qodobada dhegaystayaal idaacadda saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a shirkii gaashaanbuurta naato oo la soo gabagabeeyey haddaba waa sidee xaalka ururka ee xilligan la joogo toddobaatan sannadood baa laga soo wareegay waa wakhti dheer xaalka adduunyada cusub markaad u eegto wax intaa soo jiray oo wax badan qabtay daafacaadda waddamada galbeedka ee dimuqraadinimada ku dhaata intooda badan laakiin dee iminka gilgil baa haysta
waxaad sidoo kale maqli doontaan shirkii ganacsiga xorta ahaa ee jabuuti ka socday dalalka afrika oo la soo gebagabeeyey culimmada odayaasha iyo maamulka xerada ivo ee dalka kenyana hoos ayaa waxa ay u dhigeen lacagtii gabaatiga iyo meherka ee dhallinyarada isguursanaysa marka horese warkii caalamka
warbaahinta kooxda daacish ayaa weli isku dayaya inay soo celiyaan aalado badan oo ay warka kula wadaagi jireen taageerayaashooda toddobaad in ka badan kadib markii ay saraakiil reer yurub ahi beegsadeen aaladihii ay isticmaali jireen saraakiisha la dagaalanka argagixisada ee aaladda internetka ayaa sheegay in weerarkii ugu dambeeyey ee ay ku qaadeen baraha ay kooxda bulshadu macluumaadka kula wadaagto waxyeelo weyn ay ku yeeleen afayeen u hadlay xeerlaanta beljamka ee xogga ururiska ah ayaa sheegay in ilaa inta ay ka warqabaan aanay daacish iminka waddo u haysan internetka waxaanu intaasi raaciyey inay isha ku hayaan muddada ay ku qaadato inay dib soo ceshadaan dhaqdhaqaaqoodii internetka saraakiisha maraykankuna waxa ay sheegeen in la beegsado aaladda telegram oo ay kooxdu aad u isticmaali jirtay inay caqabad weyn iyana ku noqotay sarkaal sare oo ka tirsan laanta la dagaalanka argagixisada ee baraha xogta la isku weydaarsado ayaa sheegay in shirkadda telegram ay boggeeda ka saareen saddex iyo afartan kun oo qoraal oo la xidhiidha argagixiso ilaa bishii sebtembar ee sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii waxa kale oo ku adkaatay kooxda isis inay koontooyin kale ka furtaan shirkadaasi toddobaadkii aynu soo dhaafnay saraakiil ayaa sheegtay inay isha ku hayaan xubno ka tirsan kooxda oo isku dayey inay mareega ka furtaan aaladda tam tam oo laga leeyahay ruushka rocket chat oo baraaziil ku taalla iyo aalad kale oo laga isticmaalo dalka baraaziil
markab uu leeyahay ciidanka badda ee maraykanka ayaa qabtay waxaa loogu yeedhay alaab badan oo loo malaynaya inay tahay qalab laga sameeyo gantaalada oo uu leeyahay dalka iiraan oo ku socday dagaalyahaniinta ku sugan dalka yemen warkan waxaa arbacadii shalay laga soo xigtay saraakiil maraykana askar ka tirsan ciidamada badda iyo kuwa ilaalada xeebaha ayaa arbacadii hore dusha u fuulay doon yar oo maraysay dhinaca waqooyi ee badda carbeed kadibna doontii la wareegay dowladda maraykanka ayaa in muddo aabah ku eedeynaysay dowladda iiraan inay hub u tahriibiso kooxda xootiyiinta shiicada ah ee ay gacansaar ka leeyihiin subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington shalay waxaa la soo gebagebeeyey shirkii waddamada ku bohobay gaashaanbuurta neto oo laba maalmood ka socday magaalada london madaxda dalalka gaashaanbuurta xubnaha ka ah ayaanan isku wada raacsanayn sida loo maamulayo haddaba taariikhda gaashaanbuurta waxyaabaha la isku maandhaafsan yahay iyo mustaqbalka ururka ayaa waxaa warbixinta nooga diyaariyey waryaheena cabdixaafid cawil ismaaciil ururka neto ayaa waxaa la aasaasay kadib dagaalkii labaad ee adduunka waxaana looga gol lahaa in looga hortago dhibaatadii sii baahaysay ee midooda soofiyeed dalalka xubnaha ka ah ayaa waxa ay ku heshiiyeen inay iska caawiyaan weerar kasta oo lagu soo qaado sanadihii ugu dambeeyey ayaa haddaba waxa aan qarsoonayn khilaafyo isa soo taraya oo ka dhex abuurmay ee dalalka ururkaasi ka ah xubnaha halkee ayuu haddaba xaaladda ururka neto maraya waxaa sharxaya rofesor axmed ismaaciil sabatare oo jaamacadda makaaliistela muddo dheer hormuud ka ahaa iminkana ka dhiga dhaqaalaha iyo
ururkii neto north atlantic organization waxa da'diisu sida adiguba aad u sheegteed u og tahay toddobaatan sannadood baa laga soo wareegay waa wakti dheer xaalka adduunyada cusub markaad u eegto wax intaa soo jiray oo wax badan qabtay daafacaadda wadamada galbeedka ee dimuqraadinimada ku dhaata intooda badan laakiin dee iminka gilgil baa haysta gilgilkuna waxa weeye lacagtii kharashkii ku baxaysay oo laysku haysto cidda qiimaha ugu weyn bixinaysa oo maraykankii au diidan yahay waxoogaa in laga dhimo isaga intii laga qaadi jiray sanadkii miisaaniyadda wadamada kale yurubta ee hodanka ah jarmalka ugu horeeyana ay kordhiyaan laakiin waxaa intaa ka sii weyn madaxweynaha wadanka maraykanka imika jooga ee sanadka uu u hadhay waktigiisii oo ah nin aan fahamsanayn taariikhdaas iyo sida loo abuuray iyo ujeedadeedu waxay tahay oo isagu isku maqan president trump isagaa isku maqan marka wax wixii oo taabtaba aada moodo inay kala daadanayso halkaa dhibaato xoog leh ayaa ka taagan nato marka waxaan filayaa sida aan warka ku qaadanayo madaxda yurub ee ku jira neto intooda badani inay sugayaan inay sanadkaa u haray ka dhammaado oo qof kaloo madaxii uu yimaado oo markaa dib loo soo nooleeyo dee quwaddii iyo wadajirkii neto taniga intii uu madaxweyne donald trump la wareegay kursiga ugu sarreeya ee dalkan maraykanka waxa aan shaki ku jirin oo muuqda in khilaafaad uu soo kala dhex gelayey gaashaanbuurta neeto iyo maraykanka donald trump marar badan waxa uu sheegay in ciidamada ugu badan ee neeto ay yihiin maraykan sidoo kalena uu dhaqaale badan ku bixiyo haddaba waxyaabahan ay kaga biyadiideen gaashaanbuurta neto donald trump isagu dhinaciisa muxuu kaga saxsan yahay su-aashaasi ayaa waxa aan weydiiyey faysal dri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga sida aan la soconno isbahaysiga nato waa isbahaysi in badan soo jiray waxyaabaha ugu muhiimsan ee isbahaysiga nato loo dhisayna waxaa ka mid a qodobka shanaad oo article five loo yaqaano oo ka mid a haddii waddan ka mida nato lagu soo duulo in wadamada nato ka tirsan oo dhan ay la mid tahay iyadoo lagu soo duulay waddanka keliya ee arrintaa ka faa'iidaystayna waxay ahayd bishii sagaalaad koob iyo tobankeedii labada kun iyo kowdii markii dalka maraykanka lagu soo qaaday ayay ahayd markii ugu horreysay qodobkaa la isticmaalay marka madaxweynaha maraykanka wuxuu ku doodayaa waxa weeye si ay si cadaalada gobol wadamadaas oo dhan ugu qaybsadaan waa in qarashka iyo iyo kartida loo baahan yahay in lagu hirgeliyo nato ay kusii jirto waa in waa inay waddamadao dhan ka qayb qaataan marka arrintaa waxaad mooddaa inuu ku saxan yahay laakiin waxaad mooddaa arrintaas qaabka uu u samaynayo ama luuqadda uu isticmaalaya ayaa ah luuqad adag ma aha inuu ku khaldan yahay hadafkiisa siyaasadeed ee qaabka iyo luuqadda uu adeegsanayo ayay ka biyadiisan yihiin hogaamiyeyaasha ugu sarsareeya isbahaysiga nato madaxweynaha dalka faransiiska oo isagu walaaca uu ka qabo ururka aan qarsan ayaa waxa uu sheegay in iminka ururka neto uu maskaxda ka dhintay sidee ayaa haddaba hadalkaasi loo fasiran karaa waxaa sharxaya mar kale professor axmed de waa hadal waxoogaa ku jiro balbalaar baa ku jira oo weliba aad buu u nool yahay neto laakiin dhan buu runtii ka yahay macron oo waxa weeye madaxweynaha faransiisku wuxuu arkayaa dee maraykankii oo dhan alla dhan loo raaca la garan laayahay qofkii madaxweynaha u ahaa meeshana quwadda ugu weyn iyo abuuridii neto asalkeygana de maraykan baa mas-uulka ah oo ciidamadiisa yurub iyo meelo badan wada jooga miisaaniyadda inta ugu badan marka wadawanda loo qaybiyo isagaa ugu badnaa lakiin imanka meel roo raaca la garan yahay siyaasadiisu waxay tahay meeshuu u socdo ruushkii oo ay sasastaan oo ay isku shushubtaan waxaasoo dhan baa khalkhalgeliyey turkiga oo muddo dheer doonayey inuu xubin ka noqdo ururka midowda yurub ayaa mar waxa uu sheegay inuu ishortaagi doono difaacidda ururka neto ay difaacayaan dalalka balkaniska turkiga ayaa arrintaasi ka noqday waxa aanu doonayay baryahanba in kooxda kurtiyiinta ah ee uu la dagaalamo loo aqoonsado inay yihiin argagixiso haddaba cabdi kafaar cabdi wardheere oo ku takhasusay horumarinta caalamiga ah deganna virginia ayaan weydiiyey oo ka jawaabaya su-aashaasi markii hore waxaad moodaa turkigu inuu aada isugu taxallujiyey inay dalalka nato ku raacaan in loo aqoonsado kurdiyiintu inay argagixisan yihiin iyaguna runtii aada bay u dhibsadeen arrintaas iyagoo weliba markii hore aada uga xumaa inuu waqooyiga syriana soo galo arrintaana uu isku dhejiyo laakiin waxaad moodaa nasiib wanaag markii dambe inuu turkigu uu ka dabaguryooday oo uu ka noqday iyadoo aan waxba laga yeelin arrintaas in loo aqoonsado kurdiyiinta inay argagixisan yihiin sababtoo ah nato marna ma yeeri karin muddaa maraykanku taageerayay nimankaas suurtagalna ma ahayn haddana shuruud la-aan buu turkigu uga noqday wuxuu isleeyahay isagu mar kastaba haddii aynaan ka qayb qaadan in in argagixisada lagu daro tu kurdiyiintaas aniguna waxa weeye ciddan rabaan hadhowtadii xiriir la samaysanayaa oo waa tuu maalmo dhoweyd wuxuu ka iibsaday hubbu wuxuu ka iibsaday ruuska oo naatoo dhami ay aada iyo aada uga xumaatay oo markaas uu ka dhigayay in haddii nato xubnaha ka mid ahi aanay taladiisa dhankiisa ku raacin inay nato ay noqonayso jantaar rogan oo uu cidduu doono isaguna xiriir la samaysan karo ama hubu ruus ka gato ha noqdo ama cid kaleba ha noqotee dhinaca kale haddii aynu eegno ruushka ayaa iyaguna si dhow isha ugu haya mar kasta oo ay dalalkaasi kulmaan dabcan kulanka ka dhacay magaalada londonna waa ay u dhega taagayeen ruushku waxa uu muddo dheer ka boodsanaa inuu ururku sii ballaadho gaar ahaana marka ay ku soo biiraan dalalka isaga dariska la ah mararna ka ahaan jirayba xubin dalkaasi midooda sofiyeedka su-aashaasi ayaan waxaan weydiiyey profesor axmed ruushka waxaa haysataa laba amuurood amba saddex amuurood ayaa haysata ta ugu soo horeysa waxa weeye dee isaga oo wadankii la odhan jiray midabkii soviet union burburay uu baaba-ay marka ruushku keligii uu soo hadhay taasi waa mid ta labaad waxa weeye dee ruushku xagga ciidamada qumbaladuduryaha wuu haystaa nuclear weapons wuu haystaa oo wax badan lagu baabiin karo oo ilaa maraykan lagu soo ridi karo taa cidi shaki kuma jiro laakiin quwad military oo ballaadhan oo u dhigmi karta wadamada galbeedkaana iminka ma leh oo dee tiradiisina waa kaa soo yaraaday oo wadamadii ballaadhnaayo ciidamada kasoo qori jiray ee ku jiray u s s r ma jiraan iminka halkaana waxoogaa naafa ka ta saddexaad ruushkii haysataa waxa weeye xaggii dhaqaalaha oo dhaqaalihiisii un iminka aanu ka mid ahayn wadamada dhaqaalaha waaweyn ee adduunyada uma soo dhowa oo waa iska meel dhuxuu noqday dhaqaalihiisi bishii aynu soo dhaafinayo madaxweynaha faransiisku waxa walaac ka muujiyeen aan iminka dalalka xubnaha ka ururka neto aanay iska kaashan arrimaha muhiimka ah maraykanka intii uu madaxweyne donald trump xilka qabtay waxa aad moodaa inay waxyaabo badan isku khilaafsan yihiin madaxda kale ee ururka dhowaan ayuu madaxweynaha dalka maraykanka donald trump waxa uu ugu yeedhay ra-iisul wasaaraha dalka canada laba wajiile balse mar ay labadaasi mas-uul shir jaraa'id wada qabteen hadalkaasi waa ay ka boodeen maraykanka ayaa marar badan waxa uu ku doodaa in dhaqaale badan uu ku bixiyo ururkaasi isaga oo dalal kale oo ka ah xubin ururka neto ku eedeeya in aan dhaqaale ku filan aanay bixin aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi ka hadlaysay ururka neto taariikhdiisii hore marxaladdu hadda joogo iyo mustaqbalka siduu u sii socdo
magaalada jabuuti waxaa lagu soo gabagabeeyey shirka ganacsiga iyo isdhexgalka dhaqaalaha afrika shirkan waxaa si wada jira usoo qabanqaabiyey rugta ganacsiga jabuuti iyo rugta ganacsiga iyo warshadaha ee afrika iyadoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan oo isaga timi daafaha qaaradda afrika iyo hay-adaha caalamiga ah ee taageera ganacsiga iyo wax isdhaafsiga dalalka afrika wariyaha v o da ee jabuuti ayaa haddaba shirka iyo wixii ka soo baxay ka waraystay guddoomiyaha rugta ganacsiga jabuuti yuusuf muuse dawaale
rugta ganacsiga ee banafricanka iyo jambarada wadanadu inay xoojiyaan ilaaqaadka oy platform yeeshaan waa kii laisla dhigay waxyaalaha recommendationka ku qoran bay kamid noqon doontaa ta financing ay ka qayb galeen mas-uuliyiintii aad meesha iskugu timiday waxa ay lagu soo gabagabeeyey in la sameeyo fikr ah in laisla joojiyo mashruuc ka dhexeeya wadanadaas oo dhan sidii wadan walba uu yeelan lahaa fikrad ballaadhan oo lagu maalgelin karo shirkadaha abuurmaya amba shirkadaha dhallinyarta ee tacliinta soo baratay ee camal la-aantu hayso wadan walba way haysataa gaar ahaan waana ka hadalna jabuuti iyo wadanada jaarka taasina waxay caddaynaysaa in baahidaasi ay jirto waa adigii dee maqlay ecobank ninkii ka socday nigeria ka yimiday ninka kale ka yimiday world banka private sectorkiisa wasiirkii maaliyadda iyo dadkii khabiiriintaha meesha isku yimiday waxa laisla gartay in horta laisla joojiyo maxaan doonaynaa sideen wax u qabsanaynaa private sector haddaan nahay xaggeen dee ku soconnaa oon doonaynaa inaan adduunyadana la jaanqaadno sidaa ay maanta ku dhaqaaqeen wadano qaarkood korea oo kii laga hadlay south korea way ka dhaqaala yareed ivory coast amba wadanada maxaan ku dhahaye afrikaanka barh bay ka dhaqaalo yareed maantana iyadaa dhaqaalaha adduunyada ugu sarraysa wadanada ugu sarreeya ka mid yihiin china saas leh allahuma salli calaa maxamed wadano badanoo afrikaana oo maalgelin iyaga dhexdooda isku sameeya waa kii la sheegayay marka waxay de waa shaqo weyn alla weyne una baahan in fikraddaas la cabiro la hirgeliyo la dhaqaajiyo lana maxaan ku dhahaa ay noqoto wax ay dadka oo dhan ka siman yihiin baacmusharada afrika oo dhan iyo wadannada saboolka ah ee sida maxaan ku dhahaa wadannada u baahan ina dhaqaalo la gasho east africana waa diga arkiyay inay qaybteeda qaadanayso kenya ruwanda burundi dadkii ka socday iyo lese etoobiya inay nala qabaan waxaan qabno dhallinyar badan oo ka soo baxaysa jaamacadaha ambase dhallinyar badan oo binac camal ah inay adduunyada isku taxaluujinayaan siday dibadaha uga bixi lahaayeen si dadkaas loogu qaban lahaa dhulkooga oo loogu toli lahaa shaqana loogu abuuri lahaa in brivate sectorkuna wax ka idhaaho dowladuhuna ay naga gargaaraan raje intee leeg bay qabi karaan qaybaha sida gaarkaa loo leeyay private sectorka jabuuti
kuwa jabuuti wallaahi nin kastaba wuxuu de tabanayo ilaahay baa horta xagga ilaahay buu ka helayaa laakiin arrimo badan oo ku noqonaysa waxyaalo badan oo ku noqonaya dadka inay horumar ka sameeyaan iyaa meesha taallaa xirfadda maxaan ku dhahaa xirfadaha sidii dadka loo tababari lahaa waa ugu muhiimsan enerjiga oo sidii loo dhimi lahaa tamarta sidii loo dhimi lahaa oo dee dadkaasi ay warshada ugu yeelin lahaayeen yaryaryar shaqo ka abuuraan iyo lese waxaa laga hadlay telecommunicationka oo qaybteeda iyada inay qaadataan waxaasoo dhan kolka laisku geeyo waxaan u malaynayaa inay dowladduna inteeda ay qabanayso private sectorkuna uu daba joogo waajibkiisuna tahay in ay waxyaalaha naga dhiman aan isla hor fadhiisano dowladda si aan tala buuxda isluma joojino hadalkaasina waxa uu dambeeyey guddoomiyaha rugta ganacsiga jabuuti yuusuf muuse dawaale waxa uu waramayey wariyaha v o a da ee jabuuti rabadaan muuse
subax wanaagsan mar kale dhegeystaan dhammaantiinba culimmada odayaasha iyo maamulka xerada ifo ee deegaanka dhadhaawe kenya ayaa sheegay inay go'aan ku gaadheen in hoos loo dhigo qiimaha guurka gaar ahaan gabaatiga iyo meherka waxayna sheegeen in sababtu ay tahay in la yeero dhibaatada ay keento guur la-aantu maadaama guurkii uu qaali noqday dhallinyarada dhexdooda qaar ka mida dumarka ayaa go'aan kan dhaliilay iyagoo sheegay in ragga keligood aanay go'aan ka gaari karin arrimaha guurka la xidhiidha wariyaha v o eda cabdiweli cabdi maxamed ayaa warbixintan ka soo diray dhadhaab
xerada if oo ka mid a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxaa hoos loo dhigay qiimaha guurka kaasoo sannadihii lasoo dhaafay ahaa mid aad u sarreeyey marka loo barbardhigo nolosha caadiga ah ee qaxootiga waxaan isla garannay culimmada iyo maamulka magaalada iyo odayaasha iyo bulshada intada dhan dhammaanteed inaan guurka aan xuduudda uu ka baxay dib ugu soo celinno waxaan samaynay geel waan joojinay geelaasoo dadka dhib badan ku hayay oo xataa dadka qalaya iyo dadka loo keeno rafaad badan ay kala kulmayeen waxaan isku raacnay inaan geel la qalin gabaatiga oo dhib badan lahaa toban kun baan ku jaangoynay inaan laga badin karin booskii geela waxaan inugu badnaan saddex neef oo arya hal neef labo saddex lama dhaafin karo meherka oo dhibaato badan ka jiray oo faan iyo istusus ahaa gabdhahana la siinaynin waxaa nidhi afartan lagama badin karo afar boqol oo dollar waxaan samaynay shaashaar wax la yidhahdaa jiray booska waan ka saaray waxa jirana maba ahaba baabuurta oo iska xaddhaaf ahayd waxaan samaynay laba baabuur lama dhaafin karo ugu badnaan saddex
barnaamijkan hoos loogu dhigahayo qiimaha guurka ayaa imaaday kadib markii ay dhacdooyin cusub xerada ku soo bateen kuwaasoo lala xidhiidhinahayo in ay sababtay qiimaha guurka aroosku wuxuu ku kici jiray shan boqol lix boqol xero qaxooti baa la joogaa wiilkii markaa awood uma laha fasaad baa arrintaa ka dhacashay waxay dhacday gabdhihiiyo wiilashii hawshaa markii la isguursa waa in la fasahaado xataa heer facebooka la ysdhigo oo midiyaha iyo social mediaha dadkii oo xumaan iyo faaxisho samaynaya ay isdhigaan baan la gaarin waxaa batay meerxadkii aan cidna ogeyn bil gudaheed waxaa bannaanka lasoo dhigay sagaal ilmood oo wax dhalay la garanayn oon hooyadood la aqoonin aabahood la aqoonin waxyaalaha mucjisada dhacdaa ka mid isbitaalkeenna waxaa la keenay afar naagood oo hal nin wada uureeyey oo meher la-aan hawl fasaad fara badan markaan aragnay yaan u kuurgallay waxaan ogaanay guurka la qaaliyeeyey ee xuduudda laga bixiyey inuu fasaadkani ka dhashay dhanka kale waxaa arrinkan dhaliilay qaar ka mid ah dumarka xerada ku nool iyaga oo tilmaamay in aysan ahmiyad badan lahayn in guurka hoos loo dhigo taasina aysan wax badan kordhin doonin weliba ay tahay xuquuqda dumarka oo lagu xadgudbahayo
ma ku qanacsani in guurka la raqiisiyo maadaama gabdhihii ay ayaka naftirkooda guurkiiba ayaka dee aan gabar nin ninka dhahay gabadhaha guurkeeda hala raqiisiyo waxaaf inuu ayada kala tashto qof guurka isagaa xor u eh isagaa raqiisan kara isagaa qaalisan kara laakiin rag inay dhahaan micnaa dumarka guurkooda hala raqiisiyo waxaan arkaa taas waxaan arkaa inuu qofka la cudadaayo qofkana xorriyadda lagama qaado aniga ma taageertana guurka la raqiisiyo
dhinaca kale dhallinyarada ayaa soo dhoweeyey go-aankan waxa ayna sheegeen in ay fududaan lahayd nolosha caadiga ah haddii guurka loo fududeeyo ah ducaale maxamuud dile kuna nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab khaasatan xerada ifowan guurka ay raqiisiyaan culimmada iyo waxgaradka bulshada noocyada kala duwan aad iyo aad baan u taageersanaya waana soo dhoweynaynaa bulshadana markii aan ra'yigeeda fiirnay iyo aan indhadhayn ku samaynay boqolkiiba siddeetan way taageersan yihiin waana wax ilaahay raalli ka yahay bulshadana ay ku qanacsan tahay oo aad iyo aad loogu faraxsan yahay durbana saamaynteeda waan dareennay aad baana looga faa'iidaystay waa arrin in la sii wado ku habboon wixii carqaladaynayana in laga hortago ay habboonta haddaba barnaamijkan iyo awaamiirta ay culimmada iyo cuqaasha isla meeldhigeen ciddii ku xadgudubta tilaabo noocee ah ayaa laga qaadi doonaa
waxaan isku dayaynaa ruuxa inaan la kaashanno meelaha ay qusayso dawladda iyo ninkii bulshada fasaadinaya inaan dawladda iyo meelaha ay qusayso la hoos gallo si fasaadkiisana looga qabto ta kale waxaanu la cuskanaynaa odayaashiisa oon la shirnay oo ballan noo qaaday qabaa'ilku in ay hawshaas dhammaan qabaa'ilka xereer jooga waan la shirnay waxaana noo ballan qaadeen ciddii reerkooda oo khilaaf ku kacda inay qabanhayaan hawshaasoo soomaalida aad u tixgelisana inaan la kaashanaan rabnaa odayaasha oo ninaan ninkan waa nin reebala odayaashiisii waasadiisii iyo inaan halninka naga qabta
inkastoo inta badan bulshada ku nool xerada ifo ay soo dhoweeyeen go-aanka lagu dhimahayo qiimaha guurka ayaa haddana waxaa jira kuwo ka aragti duwan isla markaasina dhaliilahaya go-aankan kuna tilmaamahaya in uu yahay go-aan aan loo dhannayn cabdiweli cabdimaxamed v o a
aad buu mahadsan yahay cabdiweli dhinaca ciyaaraha haddaan in yar idinka maqashiiyo xalay waxaa wada ciyaaray marka laga hadlay premier leaga dalka ingiriiska kooxaha liverpool iyo everton kooxda liverpool ayaa shan iyo laba gool ku badisay taasoo ka dhigaysa in weli ay hogaanka usii hayso horyaalka dalkaasi iyadoo leh saddex iyo afartan dhibcood kooxda ku soo xigtaa waa lester city oo leh shan iyo soddon dhibcood halka manchester cityna ay ka leedahay laba iyo soddon dhibcood cabdi xaafidow haatanna dhinacii heesaha ayaynu ogelaynaa waxaan inoo soo qabanayaa maxamed ow heestii galeyr iyo fanaankii cabdilqaadir yuusuf bagaag
galowga iyo haadi argoni meeraba lagama waayo dadkuu gariiraa galowga iyo haadii argoni meeraba gurxan lagama waayo dadkuu gariiraa ada qurux goobeediyo qaybaad gaar ahaaneed walaaw ku siiyo giddigood ku dhaafee ada qurux goobeediyo qaybaad gaar ahaaneed walaaw ku siiyo giddigood ku dhaafee gesiyon biqine galayda dambaal gaar ahaaneed gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib dambaal gaar ahaaneed gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib markan gaaris iriba aadkeedi gees maray gudcurdama habeenimo indhaaho angeedaraad markan gaaris iriba aadkeedi gees maray go'an roob ku horiyo ilaaho caliilan ole orod gaafoon haraad geestow la dhacay go'an roob ku horiyo ilaaho caliilan ole orod gaafoon haraad geestow la dhacay gesiyon biqine galayda gesiyon biqine galayda dambaal gaar ahaaneed gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib
heestaasi gallayr oo allaha u naxariistee uu cabdilqaadir yuusuf bogaag ay ka mid tahay heesihii ugu horeeyey ee uu qaado uu kuna soo caan baxay ayaynu barnaamijkeeni subaxnimo kusoo gabaynaynaa annagoo kale ah saynab cabdiraxmaan iyo dabcan bashiir abikar iyo maxamed cabdisandeer iyo anigoo cabdixaafi caawil ismaaciil tan iyo idaacaddeenna duhurnimo intaynu ku kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
guriga ay ku nooshahay akan geedka weyn leed tilmaan gaara qaado anu ka gedmanine guriga ay ku nooshahay akan geedka weyn leed hageelgeeleen albaabkee gacal baa ilaashee adigaha garkoodiyo guudka uga soo dego hageelgeeleen albaabkee gacal baa ilaashee adigaha garkoodiyo guudka uga soo dego gesiyon biqine galayr